galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha sebteembar ee sanadka labada kun iyo koo iyo labaatankana waa sideed waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankaiyo sagaal iyo tobanka mitroband iyo boggeenna v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadaheynaya caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabtaiyo wararka v o a-na waxaa ka mida loolanka awoodeed iyo kan siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble oo cirka isku sii shareeraya waxaan isleeyahay xaaladda hadda dalka taagan waa xaalad ceeba oo inay dad mas-uuliyiin oo dalka hogaaminaya saasoo hadlaan ceeb ku tahay ceebtaasna waxay miisaankeedu fuulaan madaxweynaha arrinta doorashada iyo saamaynta ay ku yeelan kartana waxaan isleeyahay adeer haddii waxay ku xiranta taas qadarta ilaah iyo kartida ra-iisul wasaaraha iyo sida uu adkaysto waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha gafaf culculus oo ku saabsan naxwaha afka ama macnaha ereyadiisa qaar ayaa maanta loo adeegsadaa sidii iyagoo sax ah saxna ma ahee waa qalab sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada hargeysa oo lagu qabtay shan nin oo ajnabi ah oo lagu eedeeyay in lacag been abuura ay gudaha somalilan ku sameynayeen ururka daalibaan ee dalka afghanistan oo soo dhisay dowlad cusub oo ay ugu magacdareen dowladda imaaradda islaamiga ee afghanistan maamulka hirshabeelle oo soo saaray liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo xuseen barre aadan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ka hor yimid magacaabistii agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka yaasiin cabdulaahi maxamuud kaas oo saqdi dhexe ee xalay uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhoweeyey iscasilaadii agaasimihii hore ee niisa fahad yaasiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhinac kale amray bashiir maxamed jaamac oo hore xilka siihayaha hay-adda sirdoonka uu u magacaabay inuu si deg dega u bilaabo shaqadiisa laakiin dhinaca kale qoraal goor dhoweyd lasoo dhigay barta rasmiga ah ee twitter-ka ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaanla sare yaasiin farey oo uu xalay magacaabay madaxweyne farmaajo waxaana xilkaasi hore usii hayay fahad yaasiin qoraalka hay-adda nabad sugidda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xarunta dhexe ee hay-adda nabad sugidda saaka lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimaha uu xalay soo magacaabay madaxweyne farmaajo arrintan ayaa qayb ka ah khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey iswadaarsanayay waraaqo iyo qoraallo uu mid walba ku qaadanayay go'aano ka hor imanaya go'aanka mas-uulka kale kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ayaa u magacowday mulla maxamed xasan akhnuud akhund oo ay saaran tahay cunaqabataynta qaramada midoobay inuu noqdo madaxa xukuumadda kumeel gaarhka ah oo ay soo dhistay afhayeenka taalibaan zabixullah mujaahid oo shir jaraa'id ku qabtay kabul ayaa sheegay in cabdulkhani baradar oo ka mid ah aasaasayaashii taalibaan uu noqon doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka mulla maxamed yacquub oo ah wiilka aasaasay taalibaan mulla cumar ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga halka wasaaradda arrimaha gudahana madax looga dhigay siraajuddiin xaqaani oo ah hogaamiyaha shabakadda laga cabsado ee lagu magacaabo xaqaani dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujisay xukuumadda cusub ee taalibaan maadaama ay ku jiraan xubno ay cunaqabatayn qaramada midoobay saaran tahay maxkamadda baariis ee dalka faransiiska ayaa maanta waxaa ka bilaabmay dhegeysiga dacwaddii ugu weyneed taariikhda dalkaasi iyadoo oo lagu soo oogay labaatan qof oo ka qayb qaatay weeraro lala beegsaday garoomo iyo goobo lagu caweeyo saddex iyo tobankii nofembar labadii kun iyo shan iyo tobankii weeraradan ayaa waxaa ku dhintay boqol iyo soddon qof waxaana ku dhaawacmay saddex boqol iyo konton kale waxaa maxkamadda horteeda yimid saalax cabdisalaam oo ahaa qofka keliya ee ka nool kooxdii weerarka ismidaaminta ah qaaday maxkamadda ayaa dhegeysan doonta saddex boqol oo markhaati ah oo ay ku jiraan goobjoogayaal iyo dadkii ku dhaawacmay weeraradaasi dacwaddan ayaa la saadaalinayaa in ay sagaal bilood qaadan doonto ugu yaraan afartan maxbuus oo ku jiray xabsi ku yaala dalka indonesiya ayaa dhintay kadib markii dab uu ka kacay meel ay ku xidhnaayeen kumanaan maxaabiis ah subaxii hore ee arbacada maanta ah afhayeen oo hadlay wasaaradda cadaaladda indonesia oo lagu magacaabo rika abrianti ayaa sheegay in dabka uu ka bilowday qaybta c ee xabsiga tangaranga oo ku yaala duleedka caasimadda jakarta abrianti ayaa sheegay in dabka la damiyey saacado kadib ugu yaraan siddeetan maxbuus ayaa dhaawacmay kuwaasoo ay ku jiraan siddeed aad u daran oo loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada tangarang in ka badan laba kun oo maxbuus ayaa ku xirnaa xabsigaasi iyada oo boqol iyo labaatan maxbuusna ay ku jiraan qaybta u dabku ka kacay a c afhayeenka wasaaradda cadaaladda indoneisiya ayaa sheegay in sababta dabkana uu geystay dhimashada badan ay ku socoto baaritaan si lagu ogaado
mahadsanid xuseen barre aadan oo warka caalamka noo soo jeedinayay aan ku horeynay waxaa cirka isku sii shareeraya loolanka awoodeed iyo kan siyaasadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhex oognaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxweynaha ayaa xalay qaaday tallaabooyin uu ku magacaabay dhowr xil oo dhanka amniga ah waxaana si kumeel gaar ah agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ugu magacaabay gaashaan la saray yaasiin fare halka agaasimihii hore fahad yaasiin uu u magacaabay la taliyaha amniga qaranka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isna ka horyimid magacaabista agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka gaashaan la saray yaasiin cabdulaahi maxamuud kaasoo saqdii dhexe ee xalay uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa xigay qoraal rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo lagu sheegay in rooble uu soo dhoweeyey is-casilaadii agaasimihii hore ee nisa fahad yaasiin isagoo dhinaca kalena amrayn sarreeye guuto bashiir maxamed jaamac oo uu u magacaabay xilka siihayaha nisa inuu si deg dega u bilaabo shaqadiisa warbixin ku saabsan arintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o eda seynab abuukar maxamed khilaafka u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sii xoogeystay kadib markii madaxweynaha wareegto uu xalay soo saaray taliyihii shaqo joojinta lagu sameeyey ee fahad yaasiin uu ugu magacaabay la taliyihiisa amniga qaranka isagoo dhanka kalena si kumeel gaar ah xilka uu baneeyey fahad ugu magacaabay gaashaanla sare yaasiin cabdulaahi maxamuud oo ahaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir hase yeeshee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka horyimid go-aankii madaxweyne farmaajo ee magacaabista taliyaha nisa rooble oo ka jawaabaya wareegtada madaxweynaha ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa ku sheegay in tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu in ay yihiin kuwo lagu carqaladaynayo in si dhammaystiran looga gungaaro kiiska ikraan tahliil faarax oo horay hay-adaha cadaaladda iyo sharciga looga hor istaagay in ay baaris buuxda ku sameeyaan kiiska sida qoraalka lagu sheegay ra-iisul wasaare rooble ayaa mar kale faray xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay dardargeliyaan howlaha baaritaanka kiiska ikraan si deg deg ahna loo horgeeyo maxkamadda awoodda u leh qabashada kiiska ikraan cumar ibraahim aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa sheegay in khilaafka taagan uu abuuri karo jahwareer dib u dhac ku keeni kara qaabka doorashada ay ku socotay amaba lagu hirgelin karo waxaana uu ka hadlay aragtidiisa la xiriirta warqadaha ay soo saareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan isleeyahay xaaladda hadda dalka taagan waa xaalad ceeba oo inay dad mas-uuliyiin oo dalka hogaaminaya saasoo hadlaan ceeb ku tahay ceebtaasna waxay miisaankeedu fuula madaxweynaha arrinta doorashada iyo saamaynta ay ku yeelan kartana waxaan isleeyahay adeer haddii waxay ku xiranta taas qadarta ilaah iyo kartida ra-iisul wasaaraha iyo sida uu adkaysto maadaama isaga marka horeba uu lahaa waajib ay ku ahayd sharciyanna uu lahaa isagana laga sugaayey inay hadda arrintan iyadaa dhacday waxay isaga u madax banayneen inay ciddi kaloo wax la haysatay ama fahad ha noqotay ama madaxweyne ha noqotay wax la laheed inay ka gacan banaanaato keligiis howsha u gacan banaanaado marka anigu ismalihi haddii isaga aanay taagdarri iyo kartidara haddaanay ra-iisul wasaaraha ku imaan wax saameyna oo ay ku yeelan kartaa ma jiraan bal waxaan isleeyahay waaba fududayneeba arrintan hadda taagan oo culayskan sida looga bixi karana waxaan is leeyahay ceebtan si looga baxo anagu dad muslimiin aan nahay xaqa qofka bani aadamka qofka muslimka xaqiisuna wax kasta isagaa ka weyn marka arrinta gabadhaas dhimatay ama kuwa kaloo aamusnay in dadku inta u istaagaan ra-iisul wasaare u istaago si cadaalad loo huflaan laho transparency leh oo aan cidna loogu eexan cidna aan looga gamban hadday madaxweynaha gasho iyo hadday ra-isul wasaaraha gasho inuu ra-isul wasaaruhu inta garsoorkiisa la kala baxo si cadaalada wax loogu maamulo dadka dambena lagu qanciyo rabbina ay ugu dhowaadaanna waa arrinta xalka oo ugu fiican ra-iisul wasaarahan hadda dabada haya siyaasiyiin iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay in wadahadal dhab ah laga yeesho khilaafka taagan si uusan u saameynin doorashada soomaaliya oo marar badan dib u dhac ku yimid iyagoo soo jeediyey in la kala saaro kiiska iyo awoodaha dhanka dastuuriga oo ay isku haystaan labada mas-uul siyaasiga xuseen maxamed maxamed gaagaale oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan muqdisho ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan sida looga gudbi karo xaaladda taagan runtii khilaafka maanta soomaaliya waa masiibo ku soo korortay anigoo taasaan ku tilmaami karaa laakiin waxaa looga bixi karaa in la fariij gareeyo ama laga fadhiisiyo talada maaragtay hay-adda nabad sugidda oo lagu bedelo qaybaheeda c i d da iyo booliiska uu talada la wareego talada macnaha amniga gudaha iyo doorashooyinkaba in biliisku keligii la wareego qayb shaqadeediina loogu wareejiyo c i d da inta dowlad kale ay ka imaanayso anugu kolley taasaan tale kusoo jeedin lahaa maadaama ay isqaqabsi iyoiyo maaragtay tuhun dembi iyo taliyaashooda uu hareeyey marka waxayla tahay aniga in taa looga gudbi karo khilaafka jira aragtidayda su-aasha weli taagan ayaa ah awoodda sharciyeed ee xilka qaadis amaba xil u dhiibis cidda iska leh labada mas-uul amaba cidda aan lahayn waa kan garyaqaan sare daktar mukhtaar nuur abuukar oo arintaasi sharaxaya
waxaa hadda laga hadlaya xukuumadda boqol dastuurka hadaad fiirisaan boqol iyo saddex waxa uu sheegayaa xukuumadda xilgaarsiinta maxay awooddeeda tahay awooddeeda waxa ay tahay inay howlal maalmeedka ay wado magacaawdo joojiso inta xukuumad cusub laga soo dhisaya ayagaa awooddaas iska leh xilgaarsiinta ah ta awood maaha wax laysku haysto wax laysku haysto way ka weyn tahay gabar muwaadanad soomaaliyeed oo sarkaalad ku maqnayd hay-adda nabad sugidda ayaa shacabkii soomaaliyeed meel walba ay caalamka joogaan ayaa waxa ay doonayaan inay nooshahay inay dhimatay xaaladeeda guud in loo fasiro loo sheego waayo xukuumaddan waa xukuumad shacab shacabkay u adeegaan inta golo ee meeshii joogaanba shacabkaa soo doorto baarlamaanka waxaa la yidhahdaa golaha shacabka taa ayaa waxaa la rabaa in loo fasiro shacabka soomaaliyeed gabadha xaaladeeda taagan tii baa laga meerayaa lixdan cisho ayaa jawaabna laga haynin wax la isku haysto way ka weyn tahay dastuurka dastuurka iyo wuu fasiraya wuu sheegaya si cad ayuu u sheegayaa awoodaha uu leeyahay xukuumadda iyo awoodda uu leeyahay madaxweynaha madaxweynaha meelna qaanuunka ma siinay toos inuu wax u magacaabo dhammaan markii golaha adeega soo jeediyaan golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda wasiirka amniga ayaa hoos yimaado booliska iyo nabad sugidda asaga awood wale iskale inuu shaqa ka joojiyo taliyaha ciidanka xoogga wasiirka gaashaandhiga ayuu hoos yimaadaa taliyaha ciidanka asluubtana wasiirka cadaaladda horta in ummadda soomaaliyeed ay fahmaan ayaa loo baahan yahay waxaa la rabaana waxay tahay gabadhan muwaadanad soomaaliyeed cadaaladeeda ma nooshahay ma dhimatay xaggee xaaladeeda tahay simbal in laga jawaabo in taliyaha ciidanka nabad sugidda warqad uu soo qoray yidhaahdo adiga kuuma sheegayo waxaan u sheegaya golaha amniga ee qaranka de taabaa dastuuriyan oo qodob tahay dastuurka la jebiyey dacwadaanna ma aha dacwo dastuur waa dacwo iqaab gabar muwaadanad ayaa soo maqan meel ay ku maqan tahay jaani ciidamna la dhigin si kastoo ya ahaato ra-iisul wasaare rooble ayaa isniintii shaqo joojin ku sameeyey fahad yaasiin wuxuuna agaasimaha cusub ee hay-adda u magacaabay sarreeye guud bashiir maxamed jaamac dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay midowda musharaxiinta ayaa waxaa lagu cambaareeyey tallaabada oo madaxweyne farmaajo ugu magacaabay xilka cusub fahad yaasiin oo ay sheegeen in ay tahay mid baalmarsan sharciga laguna carqaladaynayo howlaha doorashooyinka dalka sidoo kale qoraal lasoo dhigay barta rasmiga ah ee twitter-ka ee hay-adda sirdoonkai nabad sugidda qaranka saacado ka hor ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaanla sare yaasiin farey oo uu xalay magacaabay madaxweyne farmaajo kadib munaasabad ka dhacday xarunta sida qoraalka lagu sheegay wadooyinka soo gala dhismaha xarunta nabad sugidda ayaa aad loo adkeeyey maanta meelaha qaar ayaa lagu arkayaa ciidamo fara badan waxaana lagu wadaa in gelinka dambe ay tagaan taliyaha uu magacaabay ra-iisul wasaaraha iyo saraakiil kale sida ay wararku sheegayaan inkastoo walaac laga qabo khatarta ka dhalan karta haddii labada taliya ee la magacaabay ay xarunta isugu tagaan fahad iyo hay-adda uu hogaaminayay ayaa lagu eedeeyey kiiska igraan tahliil oo lala'aa tan iyo muddooyinkii dambe nisa ayaa dhowaan sheegtay in igraan ay dileen xoogaga al-shabaab warkaasoo uu beeniyey ururka al-shabaab xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa gashay marxalad cusub khilaafka labada mas-uul ayaa si guud u saameeyey warbaahinta qaranka warbaahinta dowladda bogagooda internetka ayaa markii hore soo geliyey xeerka madaxweynaha balse daqiiqado kadib ayaa laga saaray waxaana beddelkeed lagu daabacay qoraalka ra-iisul wasaaraha ee jawaabta u ahaa xeerka madaxweynaha dad badan ayaa qaba inay muuqato in warbaahinta qaranka in ay u janjeeraan dhinaca ra-iisul wasaaraha inkastoo weli wasaaradda warfaafinta aysan arintaasi ka hadlin saynab abuukar v o a muqdisho maamulka hirshabeelle ayaa soo saaray liiska murashaxiinta u tartamaya xildhibaanada aqalka sare ee hirshabeelle ku matali doona dowladda federaalka si ka duwan liiskii ay horey usoo saareen maamul goboleedyada inta badan sideedda kursi ee hirshabeelle waxaa ku tartamaya oo loo furay ilaa iyo shan murashax waryaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray madaxweynaha hirshabeelle ayaa soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare oo baryahan aad indhaha loogu hayay magacyada musharaxiinta uu soo gudbiyey madaxweynaha hirshabeelle cali guudla waxaa ku jira xubno ka mid ahaa baarlamankii hore ee wakhtigiisu dhammaaday siyaasiyiin dalka caanka ah iyo kuwa seexadda siyaasadda ku cusub liiska la shaaciyey waa musharaxiinta ku loolamaya sideeda kursi ee aqalka sare hirshabeelle ku matala dowladda federaalka tirada guud ee musharaxiinta liiskooda uu soo baxay waa laba iyo soddon qof toddoba ka mid ah waa dumar kursiga koowaad waxaa ku tartamaya muuse suudi yalaxo cabdulaahi sheekh xasan axmed xasan cadow xaaji muxudiin xasan afrax iyo dhaktar xasan cadaay cali kursiga labaad waxaa ku tartamaya maxamed amiin sheekh cusmaan dahbo muxiudiin sheekh daa-uud iyo axmed maxamed cali afcade kursiga saddexaad waxaa ku tartamaya maxamed nuur tarzan raage xasan cusmaan xuuti iyo dhaktar cismaan maxamuud maxamed dufle kursiga afraad waxaa ku tartamaya maxamed cusmaan dhagajoon nuur maxamed geedi canjeex iyo mukhtaar xuseen axmed kursiga shanaad waxaa ku tartamaya cali shacbaan ibraahim cabduqaadir xanafi sheekh bashiir cabdulaahi axmed tawaad iyo caaisho xuseen abuukar iyo cabdalle cabdi xuseen kursiga lixaad waxaa ku tartamaya xasan iidow maxamed koba cismaan axmed cadow iyo cabdinuur ibraahim nuur kursiga toddobaad waxaa ku tartamaya fartuun cabduqaadir faarax karaama adna xasan mahdi cabdi iyo sacdiye yarow aadan kursiga sideedaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya naciimo ibraahim yuusuf maryan maxamed kuulow samsam cabdulaahi xuseen maxamed macalin xasan kulmiye abuukar xasan cali maqaney iyo cabdalla maxamuud cusmaan cabdulaahi axmed tawaad oo ka mid ah shakhsiyaadka kusoo baxay liiska la shaaciyey ayaa waxa uu v o a uga waramay sida uu u arko maasantaa dhaqane walaha farxad weyn ay tahay aniga runtii iyo guud ahaan stateka hirshabeelle sababto ah waa state keliya ee fasaxay in ay qof walba muwaadin oo xaq u leh inuu tartamo maaragtay loo fasaxay waxaan uga mahad celinaya madaxweynaha maarata stateka hirshabeelle cali guudlaawe marka aaday maaragtay farxad ii tahay muddana waa sugaaye maaragtay insha allahna maaragtay waxaan filaya inaan noqon doono kii ku guuleysto insha allah haddii lahayd annaga hadda shan baa shan shan shan qofood ayaan ku tartamaynaa kursiga hal gabar iyo afar ragaan ku tartamaynaa marka marka farxad weyn ayaa maaragtay tahay nabadoon maxamed cabdi maxamuud waxa uu ka mid yahay waxgaradka in muddo ahba sugayay in la shaaciyo liiska waxaana uu ka waramayaa siday ula muuqato in wakhtigan lagu soo aadiyo liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamanka federaalk ku matalaya hirshabeelle waxaan u arkaa in muddo badan uu ka fiirsanayey dhiraandhirinayay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle aragtidiisa sidii u quruxda badneedna u soo saaray waxaan u arkaa anigu inay tahay si cadaalad oo xaq ah ninkii ku guuleystana garabkiisa ilaahay ha galo waxaan leeyahay marka hambalyo madaxweynaha oo hambalyaynayaa sida wanaagsan ee sharafta iyo karaamada leh oo u soo saaray liiskan cadaaladduna ku dheehan tahay asalaamu calaykum xuseen xasan dhaqane v o a magaalada jowhar
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay shan qof oo ajnabi ah oo lagu eedeeyey inay lacaga been abuur ah ku sameynayeen gudaha somalilan raggan oo badankooda u dhashay dalka nigeria ayaa waxaa soo qabtay ciidamada ammaanka ee somalilan wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray kooxdan ajanabiga ayaa waxaa la sheegay ay u dhasheen waddanka nigeria taliyaha guud ee laanta socdaalka somalilan sarreeye guuto maxamed cismaan caalin dayib in muddaba ay daba socdeen kooxdani waxaana uu taliyuhu ku eedeeyey kooxdan inay doonayeen inay sameeyaan lacaga fool jiri ama been abuur ah iyadoo mashiinada iyo qalabkan ay siteenna la sheegay inuu ahaa mid ay doonayeen inay ku farsameeyaan lacagta been abuurka dad ajnabiya oo ciidamada ciidanka imigrathnku soo qabteen ciidamada boliiskuna gacan naga siiyeen iyo baanka somalilan nimankaas oo ah nimanka dabada iyo xagga gadaashayda ka muuqda oo tiradoodu lix tahay jinsiyadooduna aanu aqoonsannay shan ka mid ihi inay u dhasheen dalka nigeria ninna aanaa weli aqoonsan ise yahay nin af soomaali ku hadlaya marka hawshaa waa waraaqo loogu talagalay lacagta laga sameeyo maxaan ku dhaha chemicalskii kii lagu tirtirayey waraaqaha lagu tirtirayey chemicalskii kala duwanaaye ee lagu daraayey waxyaalihii wax lagu calaamadsanayey oo tamaashiirtani ka mid tahay dawooyin maxaan ku dhaha herbalista iyo qaar chemical dareero ah iyo qalab kale oo waxa caawinaya weeye waxaa halkaa saarani kuwaasi waa baasaboordoodii ay siteen safaaradaha dibadda ayay ka soo qaateen fiisooyinka dariiqa xadka wajaale iyo hargeysa airportba way ka soo galeen soo gelitaankooda waa la soconnay laakiin dadka haddii habsocodkooda la garan waayo fiiro gaara la saaray weeye taasun baanu saarnay maaratay fiiradii waxan baa ka soo baxay taliyaha laanta socdaalka somalilan ayaa carabka ku adkeeyey sida ay ciidamada booliska isaga kaashadeen in kooxdan la soo qabto dadaal weynna waa la geliyey oo ciidanku ay ku dadaaleen ciidanka bariisku gacan bayna siiyeen meeshii aanu aqalkii aanu tegayno iyo xaafadii aanu tegaynaba waa ka wada soconnay marka insha allah waxaan u aragnaa guul baan u aragnaa aanu ku difaacayno nabadgelyadeenna iyo hantideenna qaranka dhinaca kale guddoomiyihii hore ee baanka somalilan cali ibraahim bakhdaadi oo isaguna goobjoog ka ahaa goobtii lagu soo bandhigay shantan nin iyo qalabkan la sheegay inay siteen ayaa tilmaamay in kooxdani ay ahaayeen kuwo abaabulan oo doonayey in khalkhal ay geliyaan dhaqaalaha somalilan sida uu hadalka u dhigay halkanaynu maanta joognaah weeyaan taliskii socdaalka ku soo bandhigayno koox dibadda inaga soo duushay oo doonaysa dhaqaalaha somalilan inay khalkhal geliso waa niman organized ah oo wuxuuda soo dhammaystay ilaa chemicalskii ilaa waraaqihii wax ka maqane ma jiraan lacagtay doonayeenaaba daabacaanna lacag badan bay ahayd oo laga qabto oo laga gaadhay laakiinse waxay imika daabaceen oo suuqa galay ma jirto iyagoo aan waxba taaban intaa waa lala socday oo halkay joogaan iyo halkay marayaan way la socdeen ciidamadu marka intaanay bilaabin ayaa laga gaadho saaka lagu kalahay waa markii ugu horraysay ee somalilan ay sheegto in dada janabiya loo qabtay sababo la xidhiidha inay doonayeen inay lacaga been abuur ah oo doolara ay ku sameeyaan gudaha somalilan qadar maxamed cakuule v o e hargeysa
dowladda jarmalka ayaa ruushka ku eedeysay in ay taageerayaan iskudayga xadista xogta xildhibaanada in looga faafiyo dacaayad meelka dhac ah iyo weerar been abuur ah berliin ayaa ugu baaqday ruushka inay si deg deg ah u joojiyaan iskudaygaasi inay ku lug yeeshaan doorashada loo ballansan yahay in ay jarmalka ka dhacdo bisha soo socota afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee jarmalka oo magaceeda la yidhaahda andere saas ayaa sheegtay in koox la filayo in saldhigooda uu yahay ruushka oo la yidhaahdo ghost writer ay isku dayeen in ay u dhacaan xogta mas-uuliyiinta jarmalka ah warbixin aan murtan ku saabsan waxaa london nooga soo diray waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil ma aha markii ugu horreysay ee waddamo reer galbeed ah ay ku eedeeyaan ruushka iskudayga ama kulug lahaanshaha doorashooyinka qabsooma dalalkooda waxaa la aaminsan yahay in doorashadii madaxweyne donald trump uu ku guulaystay ay moscow oo kow lug yeelatay jarmalka ayaa sheegay in kooxdan isku dayeysa inay dhacdo xogta u muuqdaan inay ka mid yihiin sirdoonka ruushka qaybta milatariga ee loo yaqaano g r u inta ay leeg tahay heerka ay isku dayeen inay xog jabsadaan amaba inay wax khalkhal ah abuureen dowladdu ma ay xaqiijin laakiin berliin waxa ay caddaysay inay tallaabooyin habboon oo dheeraada qaadi doonto haddii loo baahdo afhayeenkan oo hadashay wasaaradda arrimaha dibadda jarmalka ayaa warbaahinta u sheegtay inay kooxda shabakadani toddobaadkan isku dartay weerarada dhanka internetka caadiga ah iyo iskuday xog ogaalnimo shakhsiyaad ku jira siyaasadda dowladda jarmalka dowladdu waxa ay sheegtay inay kooxdani u jabsatay iimeelada shakhsiyaad iyaga oo isku dayaya inay xadaan xogta dadka iyo weeraha sirta ah ee ku furtaan iimeeladooda waa maxay haddaba xadista amaba u dhaca xogta internetka ee dowladaha ama shakhsiyaadka caadiga ah iyo halista ay leedahay su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdalla macalin maxamuud oo ah asaasaha shirkadda global net oo ku taala magaalada london aad iyo aad iyaad u mahadsan tahay mudane cabdixaafid shabakada internetka waa shabakad aad iyaad u baaxad weyn waxaana isticmaala in ka badan shan bilyan oo qofood oo ku nool dunida daafaheeda waxaana ku kaydsan xog ama dayta aad iyo aad u ballaaran oo ay leeyihiin dowladaha sharikadaha iyo shakhsiyaadka isticmaala intoodaba waxaana muhiim ah daytada inaysan ka bixin gacanta saxda ah oo laga ilaaliyo in markaa ay dibadda usoo baxdo hase yeeshee waxaa muuqanaya inay jirto saddex halis oo khatar ku ah xogta ama daytada iyada ah midda koowaad waxay ka imaaneysaa dad iyaga burcad ah oo markaa isku dayaya inay daytada gacanta ay ku dhigaan oo markaa ay u isticmaalaan in ay lacag ka sameeyaan ama fadeexad ahaan ama madax furasho ahaan dhinac labaad halista waxay ka imaaneysaa shirkado iyaga macaamiishooda ka qaada dayta aada iyo aada u badan oo markaa ku kaydiya sistamkooda hase yeeshee aan lahayn difaacan ku habboonayn ama laga yaababa inay iyaga laftooda ay ganacsi ahaan u isticmaalaan wayna dhacday in badan midda saddexaad halista waxay ka imaan kartaa dowladaha qaarkood oo isticmaalaya softwero halis ah oo ay markaa ku beegsanayaan dadka saxafiyiinta ah ama siyaasiyiinta ah ama dadka kale iyaga ay isleeyihiin waxay halis ku yihiin nidaamkeena oo marka ay ku ogaanayaan xogtooda ay u dhacayaan moobiladooda sawiradooda iyo waxyaalaha kale markaa muhiimka ah oo marka aan loo baahnayn in lagu xadgudbo wasaaradda arrimaha dibadda jarmalka ayaa ka digtay inay howlahani khatar ku yihiin amniga jamhuuriyadda federaalka jarmalka iyo hanaanka go-aan qaadashada dimuqraadiga ah saameyn weyn ay ku yeelan karto xidhiirka jarmalka iyo ruushka cabdifataax cusmaan waa wiil soomaaliyeed oo degan magaalada baarliin kuna dhex jira siyaasadda dalkaasi waxa aan weydiiyey saameynta ay arrintani ku yeelan karto xidhiirka jarmalka iyo ruushka jarmalku wuxuu ku eedeeyey dalka ruushka inuu faragelin ku hayo arrimaha doorashooyinkooda oo lix iyo labaatanka bisha sebtembar ka dhici doona dalkan inay faragelin ba-an ku hayaan taasi oo ay keeni karta run ahaantii in labada cilaaqaadka labada dal udhexeeya inuu god madow ku dhaco inkastoo marka horeba aanay fiicnayn midowda yurub iyo ruushka cilaaqaadka ka dhexeeya haddana jarmalka ayaa wuxuu ahaa dal isku soo dhaweynayay wiig ka horna waxaaba joogtay dalka ruushka booqatay gabadha dalka ka talisa angela merkel waxaana loo layslahaa xilaaqaadka iyo arrimahaasa soo yara hagaagayo laakiin waxay noqotay run ahaantii arrintani mid fajicisa ku noqotay dadka jarmalka degan iyo dowlada jarmalkaba taasina waxay keeni doontaa un in cilaaqaadka labada dal uu run ahaantii aada usii xumaado sidoo kalena waxaa suuragal ah arrimaha dhaqaalaha oo oo dalkan labada dal beryihii u dambeeyey aada usoo kobcayay gaar ahaan xagga gaasta oo dalkani aada uga iibsado weliba ay jarmalku xagga dambe ka riixayeen boblaynkan soo maraya badda dhexdeeda hadda yurub lasoo gelinayo ay xagga dambe ka riixayeen oo jarmalka lagu eedeynaya inay arrintaasi iyagu dana gaaraba ka leeyihiin oo mareykankuna aada uga soo horjeeday ay arrintaasina ku keeni karto hakad arrimaha dhaqaalaha ee ka dhexeeya labada dal sidoo kalena waxaa suuragal ah in cunaqabatayn sidii berigii dhaweydba ay jarmalka iyo midooda yarbugu soo rogeen markii ninkii navan la odhan jiray ay sameeyeen ruushka lagu eedeeyey inay haddana cunaqabatayntii mid lamid ah ay kusoo rogaan kalabarhkii bishii julaay hay-adda sirdoonka gudaha jarmalka ayaa sheegtay inay isha ku hayeen dhowr bilood in iimeelada sharci dejiyayaasha dowladda dhexe ee jarmalka maamul goboleedyada iyo shaqaalahooda ay dad isku dayayeen inay si tuuga ah uga dhacaan xogtooda internetka hay-addu waxa ay sheegtay in iskudaygaas waxyari ka suurtoobeen khasaare badanna aan la geysan cabdi xaafid cawan ismaaciil v o a london
goordhow waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa haynoo dulmaro xuseen bare aadan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ka hor yimid magacaabistii agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka yaasiin cabdulaahi maxamuud kaas oo saqdi dhexe ee xalay uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhoweeyey iscasilaadii agaasimihii hore ee niisa fahad yaasiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhinac kale amray bashiir maxamed jaamac oo hore xilka siihayaha hay-adda sirdoonka uu u magacaabay inuu si degdega u bilaabo shaqadiisa laakiin dhinaca kale qoraal goor dhoweyd lasoo dhigay barta rasmiga ah ee twitter-ka ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaanla sare yaasiin farey oo uu xalay magacaabay madaxweyne farmaajo waxaana xilkaasi hore u sihayey fahad yaasiin qoraalka hay-adda nabad sugidda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xarunta dhexe ee hay-adda nabad sugidda saaka lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimaha uu xalay soo magacaabay madaxweyne farmaajo arrintan ayaa qayb ka ah khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey iswadaarsanayay waraaqo iyo qoraallo uu mid walba ku qaadanayay go'aano ka hor imanaya go'aanka mas-uulka kale kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ayaa u magacowday mulla maxamed xasan akhnuud akhund oo ay saaran tahay cunaqabataynta qaramada midoobay inuu noqdo madaxa xukuumadda kumeel gaarka ah oo ay soo dhistay afhayeenka taalibaan zabiixullah mujaahid oo shir jaraa'id ku qabtay kabul ayaa sheegay in cabdulghani baradar oo ka mid ah aasaasayaashii taalibaan uu noqon doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka mulla maxamed yacquub oo ah wiilka aasaasay taalibaan mulla cumar ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga halka wasaaradda arrimaha gudahana madax looga dhigay siraajudiin xaqaani oo ah hogaamiyaha shabakada laga cabsado ee lagu magacaabo xaqaani dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujisay xukuumadda cusub ee taalibaan maadaama ay ku jiraan xubno ay cunaqabatayn qaramada midoobay saaran tahay maxkamadda baariis ee dalka faransiiska ayaa maanta waxaa ka bilaabmay dhegeysiga dacwaddii ugu weyneed taariikhda dalkaasi iyadoo lagu soo oogay labaatan qof oo ka qayb qaatay weeraro lala beegsaday garoomo iyo goobo lagu caweeyo saddexiyo tobankii noofembar labadii kun iyo shan iyo tobankii weeraradan ayaa waxaa ku dhintay boqol iyo soddon qof waxaana ku dhaawacmay saddex boqol iyo konton kale waxaa maxkamadda horteeda yimid saalax cabdisalaam oo ahaa qofka keliya ee ka nool kooxdii weerarka ismidaaminta ah qaaday maxkamadda ayaa dhegeysan doonta saddex boqol oo markhaati ah oo ay ku jiraan goobjoogayaal iyo dadkii ku dhaawacmay weeraradaasi dacwaddan ayaa la saadaalinayaa in ay sagaal bilood qaadan doonto ugu yaraan afartan maxbuus oo ku jiray xabsi ku yaala dalka induneisiya ayaa dhintay kadib markii dab uu ka kacay meel ay ku xidhnaayeen kumanaan maxaabiis ah subaxii hore ee arbacada maanta ah afhayeen oo hadlay wasaaradda cadaaladda induneisiya oo lagu magacaabo rika abrianti ayaa sheegay in dabku uu ka bilowday qeybta c ee xabsiga tangarange oo ku yaala duleedka caasimadda jakarta abrianti ayaa sheegay in dabka la damiyey saacado kadib ugu yaraan siddeetan maxbuus ayaa dhaawacmay kuwaasoo ay ku jiraan sideed aada u daran oo loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada tangarang in ka badan laba kun oo maxbuus ayaa ku xirnaa xabsigaasi iyada oo boqol iyo labaatan maxbuusna ay ku jiraan qaybta u dabku ka kacay a c afhayeenka wasaaradda cadaaladda induneisiya ayaa sheegay in sababta dabkana uu geystay dhimashada badan ay ku socoto baaritaan si lagu ogaado
dhegeystayaal markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste
heshiiska doorasho ay dhowaan wada gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa buddig u ah in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaarayso boqol iyo kow xubnood taasoo ka dhigan in doorashadu ay tahay mid dadban waxaana jirta in dad badan ay shaki ka muujinayaan hannaanka ay ku soo baxayaan xildhibaanada cusub ee baarlamanka kow iyo tobnaad haddaba wakhtiga iyo ergadu wax soo xulayaan oo ah mid aada u kooban ma dhici kartaa in doorashadani ay ku qabsoonto qaab cadaalad ah oo ka maran musuq maasuq iyo wax isdabamarin waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya suldaan cali siciid cawl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo aadan siciid warsame xaarato oo ka tirsanaa baarlamankii sideedaad ee soomaaliya waxaana hadalka ku horeynaya suldaan cali xasan kaafi qoyste iyo bahda v o a dhammaantiin waa idin salaamaya anigu waxaan leeyahay musuq maasuq waa laga fogaan karaa mana dhacayo insha allah anigu isim baan ahay oda dhaqameed baan ahay waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa waxaan ku rajo weynahay rajaynayaa sanadka inaan musuq maaqsuq dhici doonin sababtoo ah sanadka hore waa run musuq maasuq waa dhacay laakiin musuq maasuqu ma ahayn min qabaa'ilka ka yimi min siyaasiyiinta ka yimi buu ah runta haddaan kuu sheego qabaa'iladu ergadii ay soo xusheen waxaan odhan karaa uma madax bannaanayn casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaalaa dadka ergada noqonaya soomaalidu waxay tidhaahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho ergadu inay noqdaan dadka ahlul xal wal caqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laaluush qaadanayaan culimmada ganacsatada aqoon-yahanka dad nadiif ah oo xulan kara qofka soomaali matalaya musuq maasuq intii hore inoo ku fulan waa la bartay wixii maaragtay musuq maasuq laga dhaxlay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhi ah musuq maasuqna aanu ka dhicin arintaasu waa message aan dirayo kalsoonina waa ku qabaa inaan arrintaas sanadka musuq maasuq dhici doonin haye aadan bismillahi raxmaan raxiim waxaan shaki ku jirin oo marnana ay tahay inaan caqliga ka shaqaysiino haddaan ka shaqaysiino caqliga ay tahay inaan aragno waxaa weeyaan musuq maasuq ma dhammaanin waa jirahayaa ha la yareeyo waa hab kale laakiin musuq maasuq waa jira weliba aniga hadda ila sii culusto saddex guddiyo horlaa la isku daray musuq maasuquna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero qaab reera lagu soo xulaayey ama qaab dhaqaalo lagu soo saarahayey ama qaab siyaasadeed oo heykal dowladadii culaad dowlada ay saaran tahay lagu soo xulaayay marka meeshaas markas waxaa kaaga muuqanaysa qof xalaalah oo asli ah oo intaa u dhaxayn kara inu ka soo bixi kara taas waa kow tan labaad waxaa muuqata in wakhtiga lasoo xulaayo ergooyinkan iyo dadkan au yahay wakhti aada u gaaban aan la haysanin wakhti looga fiirsado qofku wuxuu yahay waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxooda waxaan ka wadaa cuqaasha qofku muxuu yahay shakhsiyadiis maxay tahay dadmadiis maxay tahay reerka muxuu ka yahay soomaalida muxuu ka yahay midda kale dowladda iyo asagu waa maa xiriirkooda nin ka madax bannaan oo isin ah waa loo baahanya arrin loo baahanya inkastoo si adag adag ay u dhacayso waxaa kaloo jira gobol maamul goboleedkii oo leh asaguna culaabtiisa oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada oo asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaab kasta ninku watasuu ku soo saari lahaa waxaa kaloo marka waxaasoo dhan waxay isku cuskanaysaa qof lilaahi ah oo waxgarad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay u adagtay suldaan cali waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto maxay tahay rajada kuu muuqata waa mahadsan tahay qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan xeerar bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin isimay leeyihiin nabadoonnay leeyihiin ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin ergadu horta nidaamkaasay ku imaanaysa sideedana waxa weye khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe khaladkii laga bartay laba kun iyo lix iyo tobankii golaha dhaqanka ama isimada soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaasu soo noqon waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erge aan lagu tuhmayn musuq maasuq nanjeclaysi iyo cod iibsasho waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyadda sido oo ilaahay hortii ammaano loo dhiibtay ay tahay ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyaddooda qaadi kara matali kara berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara dowladda uga ergeyn kara wakiil u noqon kara dad garanaya bay ergadu noqonayaan doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto soomaaliya anfacda aadan siciid maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuq maasuq ka marnaan doonin waxay leedahay sababo badan bay lahaan kartaa tii labadii kun iyo lix iyo tobankaan kasoo qaadno kow waa dhaqaalaha qofka ninkan odagaa ama ergegan dhaqaalaha laga gelaya nin baahan xoolo haysan waxba haysan dadku soo xulaya ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa ruuxooda rag buu wataa waana gacmo maran yihiin marka ninkii lacag haysta ayaa ayaa halkaa maarta wax ka dhaqaaji karaaye tan kale waxaa waaya siyaasadda siyaasiyiinta baa laga leeyahy waxyaalo badanoo awood una u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay ninka gobolku ka soo baxayo maamul goboleedka hadduuna ku xirnayn waa cuuryaan toor badan ma leh midda kale waxaa weeye waxaa ka weynaaday soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad waxqabadka in lagu saleeyo waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta waxaa weeyaanna oo sabab aan uga dhigayaa waxaa noo muuqata musawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xildhibaano asagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa iyo daaficiisa halkaa uga hirgalo mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil kow qabiilka dhexdiisa xulitaanka qabiilka dhexdiisa musuq maasuq baa ka jira tan koowaadba tan labaad markay u soo gudubto dadkan soo xulaya ay u soo gudubto awoodda ugu xooga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyada guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaanaa u jooga indhaindhaynta ruuxooda kama marnaa inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay marka sidaas awgeed ayay u muuqanaysaa waxa soo baxaya ay yihiin wax la wato oo dad gaaru wataan oo awood lagu soo saartay waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan cali horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay hal arrin baan ka saxaya laba kun iyo lix iyo toban dadkii ergada u imaan lahaa maba soo raadinba yaa erga doonay ergadaba lama aqoon waxaan lama fiirinayn wax dadka ku cusub bay ahayd waxa la yska qoray dad maaragtay wakhti u hayay hal meel bay ahayd ninka boosaaso joogoo layidhi garowa codka lagu bixinaya maba tegi karinba ninka afmadow joogoo layidhi kismaayo codka lagu bixinaya wakhti uma hayn dhallinyaro iyo dad aan waxaan wakhti u haya baa la qoray iyaguna waxa weeye baahi baa jirtay inay wax qaadqaateen waa laga yaabaa ma ankirayo taas laakiin khibrad yari baa keenta laakiin maanta waa la ogaaday laba kun iyo lix iyo tobankaa laga faa'idaystay waxa weeye maanta waxa soo baxaysa erga sax ah xildhibaana saxaana soo baxaya xalka anigu marka aan soo jeedinaya wuxuu aan rabo inaan ka faa'iidaysto arrintan uga faa'iidaysto waxaan leeyahay isimada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad ilaahayna kula xisaabtamayo ummaddii dooratanaya kula xisaabtamayso dadka mas-uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay ammaanada inay iyagu ergada u soo istaagaan soomaalida waxay tidhaahdaa nin jiifa lama istaajiyo haddii ninkii mas-uulka ahaa uu isagu ergada imaan waayo nimaan mas-uul ahayn baa ergada noqonaya kadibna waxa weeye waxbuu musuq maasuqaaya dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka ammaanada leh ergada ha u soo istaageen sababtoo ah waxa weye xildhibaan kanu iyaguu wakiil ka yahay berri iyaguu matalaya iyagaa u baahan aadan siciid haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa xalku wuxuu yahay marka ugu horraysa in laysku dayo sidii loo yarayn lahaa musuq maasuqa kan nadaashaday ama oday ha loo cuskado ama siyaasi ha loo cuskado haddii doorasho dadban ay dhacayso musuq maasuq nagama dhammaanaya waa jirahaya horeyna waa u soo aragnay haddana waan u jeednaa qaabka u dhacay ama xag odaya ka yimaado ama xag siyaasiya ka yimaado ama xag dhaqaalea ka yimaado meel kastoo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo bowdka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuq maasuqa waxaway haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo doorashada dad badan waxaa ku soo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhiin jiray labaatankii sanana soo gudubna fadhiyey ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dana aan ka lahayn dalka sidaan u ognahay oo nin walbaba caruurtiisa iyo dadkiisa bannaanka ay u degan yihiin marka soo noqoshadiisana ay miiska u saaran tahay waayo lacag oo iskaga bixiyo haystaa ilaa laga helo doorasho qof iyo cod ah na ma dhammaan doonto musuq maasuqan doorashada ee joogtada noqotay intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan cali siciid cawl iyo aadan siciid warsame xaarato tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal ummad walba heerka uu markaas afkeedu joogo waxaa laga garan karaa warbaahinteeda qoraalladeeda suugaanta suuqa buugaagteeda iyo xafiisyadeeda dhambaalada ka soo baxa ee la isaga tabiyo intaasiba waxay muujiyaan daryeelka ama daryeelli'ida uu afhebel dadkiisa ku qabo sideedana waayadan aynu joogno waxa ugu daran oo afku ka naaxaa ama uu ka weydoobaa warbaahinta qaybaheeda kalakaanka ah maqal muuqaal iyo qoraal dirkaba waa saddex warfaafineed oo dadweynuhu aada ugu xiran yahay iyaga ayaana tayada afka kor u qaada ama dhulka la gala sidaa daraaddeed waxaa kooxaha warbaahinta xil gaarihi ka saaran yahay inay u fiirsadaan erayada iyo weeraha ay wax ku tabinayaan sidaan mar walba idhaahdana kuwa ay adeegsadaani ay ku ekaadaan qaarka ay macnahooda garanayaan oo keliya haddii aysan sidaas yeelin waxaa ku marin habaabi kara dhallinyarada iyaga ku dayanaysa ee meesha sare ka eegaysa waataynu ku maahmaahnay awrka dambe awrka hore saanqaadkiisuu leeyahay taana daliil cad ayaa loo hayaayo gafaf culculus oo ku saabsan naxwaha afka ama macnaha ereyadiisa qaar markii ugu horraysana laga maqlay xubno magac sare ku leh warbaahinta soomaalida ayaa maanta loo adeegsadaa sidii iyagoo sax ah saxna ma ahee waa qalab si kastaba ha ahaatee baraan maanta idiin soo gudbiyo tusaalayaal ku saabsan erayo iyo weerar si qaldan dhallinyarada afka loogu tiray oo idaacadaha iyo telefishinada qaarkood aan ka maqlay aanna ka cabsi qabo haddii aan la isku baraarujin inay sidaas ku hirgalaan tusaalaha koowaad weriye ka faalloonaya dhibaatada dhaqaale ee dhowaanahan dalka lubnaan la soo gudboonaatay ayaa warkiisii ku soo gebagabeeyey deeqbixiyayaasha waxaa laga codsanayaa inay gacan badan ka geystaan sidii loo gargaari lahaa carruurta dalkaas ku gaajoonaysa meesha uu ka yidhi gacan badan waxay ahayd gacan weyn inuu yidhaahdo tusaalaha labaad si looga ilaaliyo ama looga yareeyo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban ayaa beri dhexdaasa dugsiyada austraaliya waxaa lagu soo rogay in fayraska cudurkaas ku wacan macallimiinta laga baaro dabadeedna wartabiyihii arrintaa inoo sheegayay ayaa yidhi dalka australia saddex boqol oo macallimiin barayaal ah ayaa baaris loo dareeriyey weedhan laba qalad ayaa ku jira midi waa macallimiin barayaal ah oo waxay ahayd in macallimiin ama barayaal uu midkood wariyuhu ku ekaado marba hadday labadu isku macno yihiin laba magac oo la isdaba dhigo waxna aysan u dhexayn macno cusub kuma kordhiyaan kii uu mid waliba markiisii hore xambaarsanaa qaladka labaad isna waa oraahda aan loo dareeriyey maxaa yeelay ereyga dareerin wuxuu ku gaar yahay xoolaha iyagaa la dareeriyaaye dadka lama dareeriyo tusaalaha saddexaad isagoo ka warramaya sida dalka hindiya uu covid sagaal iyo toban ugu faafay ayaa la maqlay weliyo ku warramaya saddex toddobaad gudahood waxaa dalkaa ku geeriyooday ilaa laba boqol oo kun oo qof oo dad ah hadduuba yidhi laba boqol oo kun oo qof miyuu u baahnaa inuu raaciyo oo dad ah waa maya jawaabtu maxaa yeelay qof waa erey dadka u gaara wax kale oo la wadaagaana aysan jirin tusaalaha afraad kaasaan soo sheegayna waxaa la too ah weliyihii kale ee yidhi qarax magaalo heble ka dhacay waxaa ku dhimatay gabar dumar ah ereyga gabar in dumar lagu macneeyaa waxba kordhin mayso maxaa yeelay sida iska cad in gabadhi dumar tahay waa la ogyahay cid in loo sheega u baahanina ma jirto waxay muujinaysaa uun fudaydsiga adeegsiga hagaagsan ee af soomaaliga tusaalaha shanaad hay-ad warfaafineed oo magac dheer leh ayaa tabinaysay war ku saabsan nin ku nool dalka awstriya oo siday ku soo gashay iyo halkay ka soo gashay midna lama sheegine ay musqushiisa abeesa ka qanintay markaas baa weliyihii wuxuu yidhi nin degan dalka awstriya ayaa musqul waxaa ka qaniinay mas nooca abeesada ah waa weer qalad ah maxaa yeelay abeesadu mas ma aha maskuna abeesa ma aha labadu way kala madax bannaan yihiin mid walibana gaar ahaantiisa ayuu uga tirsan yahay noolayaasha jaadka sunta leh ee halaqa loo yaqaan sidaas awgeed waxaa weliyaha ku habbooneyd inuu yidhaahdo nin dalka awstriya degan ayaa mas musqul ka qaniinay intaas oo qura ayaana ku fillayd tusaalaha lixaad beri baa waddada soddonka ee xamar waxaa gooyey roobabkii guga oo nurkaas magaalada aada uga dacay markaas baa baabuur weyni halkaa ku gadoomay dabadeedna weliyihii dhacdadaa ka warramayay ayaa wuxuu yidhi gaari ayaa ku gadoomay waddada soddonka kadib markay biyaha roobku waddada gooyeen weliyuhu uma uu baahnayn inuu yidhaahdo biyaha roobka maxaa yeelay waxaa jira eray markay dhulka soo gaaraan ay biyahaasi leeyihiin waa ereyga xareed sidaa darteed waxaa ficnaan lahayd inuu yidhaahdo gaari ayaa ku gadoomay waddada soddonka kadib markay xareedi waddadaas goysay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaaha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaaja ayuu ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha haatana dhegaystayaal aan idin leexinno dhinacii heesaha
idaacaddeenii galabnimona dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo